halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee somali v o a com
ramadaan kariim dhegaystayaal dhammaankiis dhammaantiinba meel walba oo aad joogtaan waa aroornimo salaaso ah bisha juun waa soddon sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadayada saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan dhegeystayaal idiin helana waxaa ka mid ah xisbiyada ka jira dalka turkiga ah oo isku maandhaafsan dhismaha xukuumadda wadaaga taasi oo dhaawac soo gaarsiisay dhaqaalihii dalka turkiga dowladahaasi la inqilaabay waxay u badnaayeen dowlado wadaaga dabadeedna markay isjiidjiidad iyo ka bixi waayeen tid fotad siyaasad ah yacni milatarigiibaa baa afgambiyey
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah daraasad iyo xog ururin laga sameeyey qaxootiga ku nool dalka kenya jaamacadda carabta iyo ururo kala duwan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dilkii loo geystay xiraalyihii dalka masar waxaa kalood maqli doontaan qodobo kale iyo barnaamijkii ciyaaraha hase ahaatee waxaa ka soo horrayn doona warkii caalamka
mas-uul sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sheegay in dhexdhexaadiyaasha barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalka iiraan inaanay raadinayn qorshe dheer oo wakhtiga loogu kordhiyo wadaxaajoodka kaas oo iminka wakhtigiis ku egyahay maanta oo salaaso ah oo ay bisha juun tahay soddon laakiin sarkaalkani wuxuu sheegay inaanay la yaab noqonayn haddii wadaxaajoodku uu ku dhammaan waayo in laba maal muddada labada maalmood ah isagoo carabaabay in waxa ugu badan ee haatan laga wada hadlayo ay tahay in la faahfaahiyo qodobadii la isla gaadhay bishii abriil kuwaas oo u gogol xaadhayay heshiis rasmi ah oo la gaadho ra-iisul wasaaraha griega alexis sipars ayaa waxa uu sheegay in uu xurmayn doono natiijada ka soo baxda aftida soo socota ee ku saabsan aayaha dambe ee dhaqaalaha dalkiisa haddii dadka codaynaya ay taageeraan wareeg cusub oo kaleeto oo ah tallaabooyinka gunti isku geejinta ah ee isagu uu ka soo horjeedo sipars waxa uu sheegay in dowladdiisa aanay noqon doonin tanfulisa dib u habeynaha ama bixiyaasha yurub ay ka dalbanayaan atenes taasoo lagu bedelayo bilyano dollar ee lacagta baxnaaninta ee cusub mr sipars waxa uu isniintii xalay uu ka hadlay telefishinka dalkiisa iyadoo dibadbaxayaal badan oo ka soo horjeeda barnaamijka gunti isku geejinta ee dhaqaalaha dalkaasi ay socod ku mareen magaalada atenes waxaana isa soo taraya hadallada laysla dhex marayo oo sheegaya in dowladda i m f ay kala kulmi doonto ciqaab ah fulin la-aan dib u bixinta deyn ka badan hal bilyan oo dollar ra-iisul wasaaraha britain david cameron iyo madaxa midowda yurub jonjor ayaa labaduba waxa ay ka digeen in haddii griega uu ku dhaqaaqo cod ka dhan ah barnaamijka gunti isku geejinta ay taasi macnaheedu noqon doonto in laftiisa uu doonayo inuu ka baxo yurub atenes ayaa gelinkii hore isniintii shalay ahayd ay macaamiishu safaf dhaadheer waxay ugu jireen bangiyada dalka burundi waxaa laga qabtay shalay doorashadii baarlamaanka inkastoo xisbiyada mucaaradka ahi ay qaadaceen islamarkaana ay dhaleecayn badan uga timi doorashadaas dhinaca qaramada midoobay iyo midowda yurub iyo weliba dalka maraykanka midowda afrika ayaa su-aal geliyey in doorashadaas loogu yeedhi karo mid si xor ah oo xalaal ah u dhacday dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayeen rasaas iyo ugu yaraan hal qarax oo ka dhacay caasimadda dalkaas ee bujumbura inkasta oo magaalada la geeyey ciidamo badan oo ammaanka suga ilaa haddana lama sheegin wax khasaare ah saraakiisha doorashada ayaa sheegay in codbixintu ay u dhacday si habsami ah wariyaasha ku sugan bujumbura ayaa sheegaya in dad yari u soo baxeen codbixinta xogayaha guud ee qaramada midoobay banki moon oo ayaa ku baaqay in doorashada dib loo dhigo mar hore ayaa doorashadan walaac badan ka muujiyey sidoo kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa war ay soo saartay ku muujisay sida ay uga niyad jabsan tahay doorashada ka dhacday dalka burundi
gaari ku qarxaday shalay oo isniin ahayd agagaarka cusbitaal ay milatarigu leeyihiin caasimadda dalkaasi yemen ee sanca ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan labaatan qof kooxda daacish ayaa twitterka waxay ku sheegatay inay ka dambeysay qaraxaasi laakiin ma jiraan ilo kale ee wareed oo madax bannaan oo caddayn kara taasi afhayeen u hadlay milatariga dalkaasi ayaa wuxuu sheegay in gantaalada nuuca iskootka loo yaqaano ay saldhig military ay kaga rideen sacuudiga taasi oo la sheegay inay jawaab u tahay duqeymaha dhinaca cirka ee isbahaysiga sacuudiga uu horseed ka yahay uu kala soo horjeedo fallaagada xuutiyiinta xuutiyiinta ayaa waxa ay qabsadeen sanca sanadkii inaga tegay iyaga oo ku qasbay madaxweynihii caalamku aqoonsanaa cabdirabbi mansuur inuu sacuudiga u cararo xuutiyiinta waxaa iyaga laftooda ka soo horjeeda kooxo mintidiin ah iyo maleeshiyaad qabiileed oo dhammaantoodba u hanqaltaagaya awoodda dalkaasi ramadaan ilkariim ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka ad weli nagala socotaana waa washington xisbiyada dalka turkiga ah ayaa isku mahan dhaafsan dhismaha xukuumad wadaag ah oo hogaamisa dalkaasi taasina waxay ka dambeysay kadib markii xisbiga uu hogaaminayo madaxweynaha dalka turkiga rajeb tayib erdogan uu lumiyey kuraas badan taariikhda dalka turkiga ayaa la sheegayaa in mar kasta oo xukuumad wadaagihii la dhiso ama la dhisayo ay ka dhalato isfaham la-aan waxaana marar badan dhacday in milatariga uu ka faa'iidaysto oo ay inqilaab sameeyaan haddaba waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga diyaariyo soo jeedinaya arrintaasi ismaaciil xuseen farjar madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan iyo xisbigiisa ayaa isku dayaya in ay soo dhisaan dowlad wadaag ah waxaana la filaya in uu mar kale ka codsado axmed doglu in uu xukuumaddaas soo dhiso sooli ozil oo ah khabiir ka howlgala kuliyadda xidhiidhka caalamiga ah ee jaamacadda kaadir xasan ayaa sheegaya in xudunta hannaanka dhismaha ee xukuumadda wadaagga ahi inuu yahay arrinta wadahadallada ee dowladda turkigu la waday saddexda sanno dhaqdhaqaaqa mucaaradka ee kurdiyiinta ee loo yaqaan b k k MHP's precondition, perhaps only condition, or certainly one of the three conditions that they have, is that there be no process.
xisbiga dhaqdhaqaaqa wadaniyaddu wuxuu shuruudo ku xidhay inaanu gebi ahaanba jirin ama aan la aqoonsan hannaankii wadaxaajoodka ee lala galay kurdiyiinta mucaaradka ah xilligan turkiga waxaa si weyn uga socda xodxodashada iyo isbahaysiga xisbiyada taas oo doodo badani ay u socdaan xisbiga e k p ee madaxweyne erdogan iyo xisbiyada mucaaradka ah hase ahaatee ma muuqato rajo badan oo laga filayo doodahan socdaa axmed maxamed maxamuud oo shahaadada masters digree ka wada dalka turkiga ayaa sharaxaad inaga siinaya arrimaha muranku ka taagan yahay xisbigan akbart waxa u furan hal hal fursad baa u furan oo uu dowlad la samayn karo xisbiga la yidhaahdo mehebe laakiin mehebe waxay ku xidhan shuruud adag kow waxaa ka mid ah in la joojiyo waxa la yidhaha josum sureji xisbiga akbart wuxuu wadahadal kula jiraa b k kdii waayo wadanka b k kdu wadanka waxay ka geysteen weeraro aada u fara badan waxaa kule heedeebeedu kasoo horjeedaan systemka bashbakanlig system ama systemka madaxweynaha oo waxay doonayaan wadanku inuu ahaado qaab parliamentariana waxay ku xidhan shuruud kale oo iyaduna saddexaad oo adag wadankan waxaa jiray in toddobiyo afartan qof la xidhay toddobiyo tobankii decembar labadii kun iyo saddexiyo tobankii marka in dacwad lagu soo oogo dadka waxaa hor istaagay erdogan marka waxay doonayaan in dadkii la keeno maxkamad lasoo istaajiyo arrimaha adkaynaya in ay heshiis gaadhaan xisbiyada ayaa ah kala duwanaanshaha fikradaha ay xisbiyadu aaminsan yihiin qaarkood waa cilmaaniyiin qaarkood waa islaamiyiin qaarkood waxayba ka soo horjeedaan qowmiyadaha kale ee turkigu in ay siyaasadda guud soo galaan arrimahaasi waa kuwa sii adkaynaya heshiis dhinacyada dhex mara arrimaha kale ee caqabadda ku ah madaxweyne erdogan ayaa ah dagaalada ka socda gudaha siiriya gaar ahaan kurdiyiinta la dagaalamaysa daacish taas oo saamayn ku leh siyaasadda dalkiisa yuksel taskin oo ka tirsan waaxda siyaasadda ee jaamacadda marmara ayaa leh hogaamiyaha xisbiga e k p axmed doglu wuu fahamsan yahay in guusha xisbigiisu ay ku xidhan tahay wadahadalladii ay la fureen kurdiyiinta I don't think that this process can be actually reversed or stopped for AKP significant.
uma malaynayo in hannaanka nabaddu u istaagay xisbiga a k p inkasta oo uu codad ku waayey markii kurdiyiintu soo baxeen haddana waxay isku dayayaan in ay helaan taageerada dadka kurdiyiinta ah laakiin weli waxaa taagan in madaxweyne erdogan uu doonayo in uu cadaadis ciidan saaro kurdiyiinta taas oo caqabad ku noqonaysa in ay si xor ah isaga kala gooshaan gobolka erdogan laftigiisu wuxuu ciyaarayaa tigidho siyaasadeed oo kala duwan xisbiyada ka soo hor jeeda ma haystaan cod ku filan oo ay ku soo dhisi karaan dowlad wadaag ah dhexdooda sidoo kalena aragtiyahooda oo kala fog way adag tahay in ay heshiis gaadhaan sidaas awgeed erdogan wuxuu ku celcelinayaa in lasoo dhiso xukuumad wadaag ah haddii ay dhici weydo wuxuu doonayaa in uu mar kale doorasho galo muddo shan iyo afartan maalmood ah gudahood xisbigiisu qodobada kale ee madaxweyne erdogan iyo xukuumaddoodu ay ka cararayaan ayaa ah in ay aqbalaan dhismaha xukuumad wadaag ah sababtoo ah taariikhda dalkaas ma guulaystaan xukuumadaha wadaagga ahi iyaga oo ku dambeeya inqilaab milatari walaal si kooban haddaynu u sheegno waddankan inqilaab ayaa ka dhacay kun sagaal boqol iyo lixdankii waxaa la inqilaabay dowladdii jalaal bayaar iyo cadnaan madres mar kale ayaa haddana inqilaab dhacay kun sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatankii waxaa la inqilaabay soomaali dowladdii sulayman demerel siddeetankii buu mar kale dhacay saddex iyo sagaashankii buu haddana inqilaab military mar kale dhacay mar kale wuxuu dhacay kun sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashankii dowladahaasi la inqilaabay waxay u badnaayeen dowlado wadaaga dabadeedna markay isjiid jiidad iyo ka bixi waayeen tit for tat siyaasad ah yacni militarigii baa afgabiyey marka waddankan dowlad kama dhalan karto oo aad bay u adag tahay inay ka dhalato dowlad wadaaga waayo mar kasta xisbiyada waddanka ka jira tartamaya waa xisbiyo mabdi'iyan aada u kala fog qaar islaamiyiina qaar cilmaaniyiina qaar waddaniyiina yacni waa xisbiyo mabaadi'doodu aada u kala duwan tahay dowladdii ugu dambeysay ee kun sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashankii oo uu hogaaminayay nejmadiin arbakan xisbigiisii welfare bart waa la afambiyey waayo waxay ahayd dowlad wadaaga oo xisbiyo kale ay kula jiraan loolanka dhinaca awoodda ah iyo guuldarrada dhismaha xukuumadda ee haysata dalka turkiga ayaa si weyn u dhaawacday dhaqaalihii dalkaas taas oo xisbiga a k p lagu xasuusto in uu dhaqaalaha dalka turkiga wax weyn ka qabtay warbixintaasna waxaa soo jeedinayay ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyo ayla fadhiya
ramadaan kariim dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa daraasad lagu waraystay dadka qaxootiga ah ee ku nool magaalooyinka ayaa dhowaan laga sameeyey magaalada nairobi ee dalka kenya daraasadaasi oo ay iska kaashadeen hay-ado maxalli ah iyo shakhsiyaad soomaali ah ayaa isbarbardhig ku samaynaysa qaxootiga soomaalida ee doonaya in ay dalkooda dib ugu noqdaan iyo weliba kuwa raba in ay ku noolaadaan kenya oo ay dhex galaan bulshada dalkaasi oo layswaafajiyo shuruucda caalamiga ah ee dhinaca qaxootiga iyo kuwa heerka qaran ee kenya yaasiin ciise wardheere wariyaha v o a ee dalka kenya ayaa ka waraystay daraasadaasi sharciyaqaanaadhaahde siciid cabdulaahi abuukar oo inta badan u ololeeya xuquuqda dadka qaxootiga kuna sugan magaalada nairobi
marka hore daraasadani waxay ku aadanayd sidaa hore u tibaaxday aban refujiga ama magaalo jooga gaar ahaan soomaalida ka ganacsada nairobi nasiib daro daraasada sidai loo doonayay natiijada kama soo bixin sababtoo ah boqolkiiba labaatan keliya ayaa soo ururtay macluumaadka taana waxay ka timid maaha in boqolkiiba labaatan keliya doonayaan inay sharciyo halkan ay kusii nogaadaan ama ay ku milmaan kaasoo constitutionka kenya iyo charterka un kaba dhigaya u saamaxaya ma aha inay intaas keliya doonayse waxaan qiyaasaynaa ilaa iyo boqolkiiba konton inay doonayso inay halkaani ay ku nagaadaan haddayba helayaan sharci ku simaayo arrintaas siciid haddiiba ay buuxiyaan shuruudaha aad sheegtay ee haatan hay-adaha daraasadan samaynaya ee iska kaashanaya ay buuxin lahaayeen maxaa loo qaban karaa bay kulata waxaa loo qaban karaa marka ugu horeysa waxay qaadanayaan sharci ah kasoo baxay wadanka oo ah sida kitambulushaha ama basaborka muddo ee wadanka kenya toddoba sano kadib inta ka horeysana waxay qaadanayaan travel document ama ay dhiigii alyanka ahaa laakiinse ka duwan alyanka ay hadda qaxootiga sitaan waxay u kala duwan yihiin en, en, en, qofkani waxaa loo ogolaanaya integration inuu ku milmo wadanka hadduusan wax crime ah uusan la imaan wax dembi uusan wadanka uusan ka gelin weliba dembiyada dembiyada waa dembiyo waaweyn oo dembiyo qaran iyo khiyaanad ku saabsan En, haddii kale waxaa loo ogolaanaya caruurtiisa inay iskuulaadka aadaan sida haddaba loo ogolyahay laakiinse en, dhalashada ayaa waxaa lagu dhigaya inuu macnaa toddoba sano kadib baasboorka kenya u qaato hadduu xamar ku dhashay xamar u ku dhashay hadduu gaalkacyo ku dhashay gaalkacyo ku dhashay marka en, xuquuqdaas uu helayaa muwaadinka kenya la mid yahay haddaba maxaa diidaya in dadka soomaalida ahi ay yeeshaan een, xuquuq la mida ama nidaamka dadka kale ee magaalooyinka ku dhaqan ee ajnabiga gaar ahaan afrikaanka En, hay-adda la yiraahdo u n c r waxay si buuxda u siisaa xuquuqda qaxootiga aban refujiga si siman ayay u siisaa haddii community a xaqiiqa xuquuqdiisa uu soo doonan waayo say jirtaa hadduusan lahayn nidaam guddi filan secretary foreign public affairs dad u dooda haddaysan lahayn hadda dhibaato oo communitigaas uu leeyahay waay laakiin xafiiska way u furan tahay qaxootiga en, soomaalidana ma runtii si gaar ah looma faquuqo waxaa la sheegaa inaysan dhinaca communitiga ama iskaashiga ama guddiyo nidaamsan aanay lahayn inay samaystaan maxaa diidaya oo ay markaa la tartamaan kuwa kale si ay xuquuqdooda kusoo dhacsadaan adigoo sharciga dhinaciisa u eegaya Aan nasiib daro en, afar iyo labaatankii sano aan lasoo dhaafay weli darsi kama aanan qaadan dhibaatooyinkana haysto sidaas waay waxaa malaynaysaa soomaalida magac un waa la wada wadaagaa magac magaca layskuma haysto haddana laakiin xuquuqdii waxay ku luntay qabiil en, wax laysuma ogolo en, kan- qafka mudan en, leadershipka looma ogolo En, taasaa waxaa keentay dhowr eh, hogaamiye iyo dhowr hogaamiye eh, beeleed iyo dhinaca dhalinyarada inay soo baxaan ma malayn kartaa ilaa iyo konton ilaa iyo konton iyo shan urur oo keliya oo dhalinyaro ayaa jirto oo isku ujeedo ah badana wax yaroo kala iskhilaafaya maahan kan caruurtuu fiirinaya waxbarashaduu fiirinaya protectionkuu fiirinaya en, haddii ilaahay ku roon yahay nabaduu wacyigelinuu ka sameynaya waxyaaba badanoo sameynaya waxaa dhowaan aad ka qayb gashay een, dacwado dhowra oo dadka qaxootiga ee, markii lalahaa dalka ha laga saaro ururo badan baad iska kaashanayseen arrimihii xagee ku dambeeyey arrimihi aada runtii u socdaan een, si diblomaasiya u socdaan sidaa ogtahay u n c r waa hay-ad international ah marka dhinaca diblomaatiga mar kasta wax- wax siisaa gacanta koowaad laakiin eh, waxaan ku xaqiijinaya dowladda inay ka dabacday mowqifkeedii hore waxaana muujinaya een, xafiisyada howlaha qaxootiga ee magaalo jooga oo loo wada furan yihiin haddii ahneyd r c k kitowsha sharia hais d r c xitaa d r a oo ah hay-ad qaxootiga arrimaha qaxootiga qaabilsan ee dhinaca dowladda hoos imaanaysana wasaaradda immigrationka iyo cadaaladda iyo securityka howl badan ayaa noo qabataa haddeertaan qaxooti soomaaliya hadduu soo galo ilbaabada u furan yihin waa la rajistreynaya war intaas ka fiican ka waran john kerry markuu yimidna wax badanoo runtii nagu soo kordhiyey En- en- en- shir buu la galay ah, through skype En, qaxootiga dhalinyarada ayagoo wax baranaya aad buu u ammaanay waxna waa ugu yaboohay dowladdana wuxuu uga yaboohay adduun badan oo ay kula tacaalayso nabadgelyada kaasi wuxuu ahaa garyaqaan siciid cabdulaahi abuukar oo isagoo ku sugan magaalada nairobi uu warramayay wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere
haatana qaahira maanta waxay ku beegan tahay laba sano kadib markii ay curteen banaanbaxyadii looga soo horjeeday madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed mursi taasi oo maalmo kadibna ay ciidamada militariga ee masar ay xukunka ka tuureen islamarkaasina ay xabsiga dhigeen mursi iyo xubno ka mid ah hogaankii akhwaanil muslimiin ayaa ka mid ahaa boqolaal qof oo lagu xukumay dil iyo xabsiyo kala duwan waxaa maalintii shalay ahayd qarax lagu dilay xeer ilaaliyihii guud ee dalkaasi tallaabadaasi oo ay cambaarayeen jaamacadda carabta iyo ururo kale wariyaheenna v o a ee qaahira xuseen saxnuuni ayaa warbixinta noo soo diray maamulka falastiin ayaa soo dhoweeyey hindisaha dowladda faransiiska ee dib u soo noolaynta wadahadaladii u dhexeeyay israa'iil iyo falastiin madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta maxamuud cabaas abu maasin ayaa hindisaha nabadda uu soo jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska laurent fabius ku tilmaamay hindise wanaagsan
naga raali ahaada dhegeystayaal farsamo cilad xagga farsamada ah ayayna taasi ahayd halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a washington aan ku noqono qaahira iyo wariyaheena sahnuuni ururka jaamacadda carabta iyo ururka iskaashiga wadamada islaamka ayaa si weyn u cambaareeyey falkii lagu dilay dacwad oogaha sare ee dalkani masar bayaan ka soo baxay ururka jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay inay cambaareynayaan falka argixisada ay ku dishay xeer ilaaliyaha guud ee waddankani waxayna jaamacadda carabta ugu baaqday dalalka carabta inay iska kaashadaan sidii loola dagaalami lahaa waxa ay ugu yeertay kooxaha mayilka adag war ka soo baxay ururka iskaashiga dalalka islaamka ayaa lagu sheegay in weerarka lagu dilay hishaan barakaad inuu ahaa mid lagu waxyeeleynayo amniga qaranka masaarida waana in dowladaha islaamka ay iska kaashadaan la dagaalanka argixisada ayaa lagu xusay warmurtiyeedka ururka islaamka sidoo kale xisbiga alnuura ee salafiyiinta waddankani ururka garsoorka masaarida hay-adda ashar iyo axsaab kale oo ka jira dalkani masar ayaa iyaguna si weyn u cambaareeyey falkii lagu dilay xeer ilaalihii hore ee waddankani laakiin dhinaca kale afhayeen u hadlay ururka aqwaan muslimiinka ayaa dusha uga tuuray dowladda uu hogaamiyo al-siisi inay ka dambeyso qaraxii lagu dilay dacwad oogaha sare ee waddankani qaraxyada iyo weerarada argagixisada ahi guud ahaan waa mid aanu diidannahay waxaana khalalaasaha ka jira dalkani looga bixi karaa inay dhacdo dowladda afgembiga ku timid baa lagu yidhi bayaan ka soo baxay ururka aqwaan muslimiinka dhanka kale madaxtooyada masaarida ayaa soo saartay amar lagu joojinayo banaanbaxyada lagu maamuusi lahaa kacdoonka soddonka juuna ee xukunka looga tuuray maxamed mursi war murtiyeed ka soo baxay madaxtooyada dalkani ayaa lagu sheegay joojinta banaanbaxyada inay tahay mid loogu baroordiiqayo hishaan barakaad oo maalintii shalay qarax lagu dilay shalay ayay ahayd markii qarax lala eegtay kolonyo baabuur oo uu la socday dacwad oogaha sare ee dalkani masar taasoo sababtay geeradiisa sidoo kale qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay lix qof oo shan ka mid ay yihiin ciidamada booliska masaarida hishaan barakaad ayaa loo magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee dalkani masar sannadii labada kun iyo saddex iyo tobanka kadib markii xukunka laga tuuray maxamed mursi madaxweynihii ugu horeeyey oo shacabka masaaridu ay soo doorteen waxa uuna hishaan barakaad ahaa ninka dacwadaha ku soo oogay maxamed mursi iyo boqolaal qof oo ka tirsan aqwaan muslimiinka kuwaasoo intooda badan lagu xukumay xukun dil ah xuseen saxnuuni v o a qahira
ramadaan kariim subax wanaagsan idil ahaantiinba dowladda siiriya ayaa sheegtay shalay isniintii in ay dib u qabsatay mid ka mid ah dhowr degmo oo ka tirsan hazaaka oo ay hore u qabsadeen mintidiinta isis dagaal ka socda meel kale oo ka tirsan waqooyiga magaalada ayaa wuxuu ku qasbay in ay guryahooda ka cararaan kumanaan rayd ah warbixintan ayaa zana umar oo haatan ku sugan magaalada amuuda ay kaga soo warramaysaa dadka barakacay iyo meelaha ay gabaad ka helayaan waxaa diyaariyey bill rogers waa kan ibraahim xasan daanduri oo warbixintaas inoo soo koobaya dad badan ayaa ka soo cararaya dagaallo jira waxaana xitaa mintidiinta kooxda isis ay difaac kaga jiraan agagaarka caasimadda rakha waxaana ay weeraro la yaable ay ku qaadeen goobo hore ammaan uu ahaa zana cumar waxay ka tirsan tahay laanta kurdiska ah ee v o a dadka soo cararaya ayaa ka hadlaya dagaalada waxayna ka sheekeeyeen weeraro toddobaadkii lasoo dhaafay lagu qaaday degmooyin ku jira gacanta dowladda halkani waa meesha ugu weyn ee laga soo galo magaalada camuuda oo dad rayad ihi ay soo wajahayaan iyagoo ka soo cararaya dagaal qaraar oo ka socda hasaka xukun dowladeed kama jiro xaafadaheenna afartan iyo shan askari oo hore u jooga cusbitaalka hubkoodii way ka tageen cagaha ayayna wax ka dayeen sida laga soo xigtay saraakiil deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in tirada dadka ka barakacay magaaladaasi oo ku taalla waqooyi bari ay tahay mid la yaab leh cali askan waa madaxa xafiis qaabilsan arrimaha adminimo ilaa iyo hadda ugu yaraan laba kun iyo shan boqol oo qof ayaa ka barakacay hasaka waxaana taasi laga diiwaan geliyey magaalooyinka ay qaxootiga ku yihiin dadkaasi ururada caalamiga kuwa maxalliga iyo qaramada midoobay ayay dusha ka saaran tahay mas-uuliyadda sidii loo caawini lahaa dadka waxaa dhibaatada ay ka xoog badisay shaqaalaha gargaarka ah iyadoo dagaalkuna uu wax walba baabi'iyey رضي سعيد ومدح ورد بلشد ريتك
We're trying to help the refugees with things like first aid, food, and water that have been prepared for distribution. Amuda is overflowing with people, so cars are ready to transport them to New Rose Camp in Derrick.
waxaynu isku daynaa inaannu ka kaalmayno qaxootiga waxyaabaha sida gargaarka degdega ah cuntada iyo biyaha oo loo diyaariyey in la qaybiyo magaalada camuuda dad badan ayay la circiiraysaa sidaas darteed baabuur ayaa loo diyaariyay dadka u qaada xerada nuurus ee derig mar haddee tagaan nuurus oo ku dhow xadka ciraaq waxa ay dadkaasi ku biirayaan qaar kale oo badan oo aan tiro lahayn oo hoy halkaasi u raadsanayey tani intii dagaalku u socday warbixintii ay soo dirtay zana umar ibraahim xasan daandurey ayaa inoo soo koobayey
haatana balaan weecano xaggii dhinacii ciyaaraha ismaaciil xuseen farjar iyo maxamuud mascad waa kuwan
maxamuudow dee waxaad isha aada uga haysay tartanka ciyaaraha ee kooba ameerikao maalmahanba socday bal xalayaa ciyaaray sidee se loo kala badiyey ismaaciil aad baad mahadsan tahay tartankaasi waxa uu soo galay xilligii ciyaaraha afarta kooxood ee semifinalka labadii kooxood oo ugu horeysay ayaa habeenkii xalay haa ciyaaray ciyaar weliba faraha layskaga gubtay oo ahayd mid aad u adag laba wadan oo darisa wadanka jile oo koobka marka gelinaya peru ayaa kulmeen labadan kooxoodna dabcan marka ay kubadda ay ciyaarayaan waa ciyaar adag oo laysku rabto aada layskugu rafaado daqiiqadii labaatanaad markay ciyaartu maraysa ciyaaryahanka la yidhaahdo carlos zambarano oo isagu ahba difaaca ay kooxda beru ku taagneed ayaa calaamada guduudan ee roosaha loo taagay taasi oo marka la fiiriyo xeerka kubadda cagta dabcan la odhan karo waa lagula degdegay waayo qaladka uu galay uma khalmin in la siiyo calaamadaas laakiin ciyaarahan latin america sida loo garsooro ayaa waxaad moodaa inay tahay si aada u adag oo qaladaad yar qaladaad yar layskuguma dulqaato marka ciyaartu ninkaas ayaa laga saaray waxaana u keentay dib u dhac fara badan xulka qaranka ee beru gool ayaa deg deg laga dheliyo daqiiqada afartan iyo labaad ayaa waxaa ka dheliyay ciyaaryahan la yidhaahdo farga sidoo kale waxaa dhacday in beru iyaduna ay gool la timid goolkaasina uu ahaa mid oo tareeto oo iska dhalisa oo difaaca kooxda jile iska dhaleen ciyaaryahanka la yidhahdo gary midal ayaa isku saxay hal iyo hal iyadoo ciyaartu marayso daqiiqada kadib isla fargas oo ah ninka weerarka uga ciyaaraya kooxda jile ayaa goolkii guusha u saxiixay sidaana waxaa lagaga badiyey peru oo hadda jili oo koobka martigelinaysa ciyaarta kama dambaysta ee finalka ayay taagan tahay oo koobka lagu tartamayo ismaaciilow weligeed ma aanay ku guulaysan haatanse waxay haysartaa fursad ciyaarta kama dambaysta guul ku gaari karto iyadoo gurigeeda ku dheelaysa waan gartay maxaa la filayaa maantana inay ciyaaraan bal haddaad si kooban dhegeystayaasha u xasuusid maanta waxaa ciyaaraya wadamada argentina iyo paraguay oo ciddii markaasi soo baxda ay jili ciyaarta kama dambaysta la ciyaari doonto kooxda argentina waad ogtahay xidigihii messi iyo dimaria iguain eguero raggaas ayay ku habeersan tahay laakiin koba america sheekadaas kama shaqayso paraguayba brazil bay kasoo badisay marka lama oga cidda badin doonta kulanka caawa la ciyaari doono aad baad mahadsan tahay maxamuud masacde adiga mudan
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo ku sugan minnesota ayaa khadka telefoonka aan kula hadlay wuxuuna inala socodsiinayay ciyaarihii ugu dambeeyey koba america natiijooyinka soo socdana idaacaddeeda galabnimo ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda subaxnimo waxaa idinla socodsiinayaan oo ah ismaaciil xuseen farjar iyo weliba ibraahim xasan daanduray tan iyo intaan idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulantii dambe oo xiise leh This program has come to you from the Voice of America, Washington.